بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مدبست عشلدها الدين الحسيني هل كان وحن إذن كسو قدبننا كتاب كعنوان كيسو يهي الأمثلة المختلفة وحان سوچ إذن يا شيخ محمد خاشع
بسم الله الرحمن الرحيم الأمثلة المختلفة نصر ينصر نصرا كتاب كلمة عيسى محل يده ده نصر وأفر يطبن وراقود أفر يطبن كوراقود نصر موياني وحكري كهدليان مجران وكتاب لما يستران أو صرفيا أو هدنا نصر أم لغا قري نصر أم لغا قري وحكالو كجرا ماشا أما لغا قريا مجرو ونصر كليا sheekhani khayr allaha siiyee magiciisii wuu ka tegey nisbadiisiina wuu ka tegey waddankiisii wuu ka tegey taariikhdiisii oo dhan wuu ka tegey maxay ka tahay baad u malaynaysaa khawfan min alriyaa wuxuu ka baqayaa camalkaa saalixa ah oo ummadda usoo bandhigay inuu riyo ka galo iyo istus waxa weeyaan dee selafkii ummaddu noocan ay u badnaan jireen hadday wax bixinayaan habeenkay bixin jireen ninka ku garab tukanayayna garanayninba intay faraqa ugu guntaan ayay iskaga dhaqaaqi jireen isagoon ogeyn waraaq yarna way u raacinayaan oo odhanaysa lacagtaasi maaha tu khaldane waa tu halkii loogu talagalay ku dhacday kolkaa ninka arkaa isma odhanayo dee waa lacag baadiya wuu fahmayaa waxay tahay buu garanaya ninkani wuxuu saa u samaynaya ma garanaysaa haddaad ninka wax u qabato dee wuxuu is odhanayaa ninkani waxbuu kuu qabtay tixgeli weji buu helayaa iyaguna waxay doonayaan laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuran kolkaa wax abaala iyo wax shukriya ay adduunka ku rabaan ma jira aakharunba iyagu doonayaan sheekhani khayr allaha siiye wuxuu is yidhi magacaagaba ha iska sheegine camalkan ilaahay hortii uun ha kuu yimaado magiciisii ma sheegin nisbadiisii ma sheegin haddana maca daalika kitaabkii sarfiga kolkuu bilaabayey kelmad fiican oo tafaa'ul fiican leh ayuu ka bilaabuu ka dhigay nasara buu yidhi hadduu qatalo odhan lahaa ka warrama way nagaga dirnaan lahayd kolkaa nasara nasri ayuu aan sarfigaba ka dhigo guulan ka dhigo dee ilaahay nasri buu ka dhigayoo ninka sarfiilihii ihi waa ninka ugu aqoonta badan macnaha xadiidka iyo macnaha maxaanku idhahdaa iyo qur'aanka waa ninka aqoontiisu ay ugu badan tahay hadduu ninku sarfiilo yahay waayo wuxuu fahmayaa aayaad iminka kula ah inay kala fogfog yihiin ama ayna isku macno ahayn ayuu garanayaa inay ficil qura una yihiin oo isagiioo la mudaariceeyey iyo isagiioo maadiya haddaad tidhaahdo iminka tusaale ahaan rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa bayc laa tulhiihim macnaheegu waa maxay ay laa tushkiluhum saw maaha ma shuqlinayso saw maaha tulhiihim ilaahayna aayaad kaloo qur'aana unbuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala alhaakum atakaahur xataa zurtum lmaqaabir alhaakum waxa idin shuqliyey waaba laa tulhiihim tii oo la mudaariceeyey un laa tulhiihim tii ma garan maadigeegii weeyaan alhaakum tani alhaad waa maadi alhaakum waxa idin shuqliyey waa ficilkii maadi laa tulhiihimna waa mudaariciyo laa lagu bilaabay waa isku midun ilahay aayad kaloo qur'aana wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah laa tulhikum mayayna idin halaagin baad moodaysaa maaha laa tulhikum yayna idin shuqlinin waa laadii naahiyada ahaydee ficilka mudaaricee ya-du ugu dambaysay jasminaysay laa tulhi weeyaan ficilku waa ficil mudaaricoo laa naahiyaa lagu bilowdo ya-dii baa laga xadfay kumtanina waa mafcuulun bihigii laa tulhikum yayna idin shuqlinin waa nahyi laa tulhiihim tijaaratun tilaadii halkaa taalaynaa naafiyay ahaydoo waa tii ficilku ya-dii iska watay dee ya-daasi dambadu ku qadarnayd laa tulhiihim alhaakumtuna waa maxay kolkaa waaba maadigiisii ficilkii maadiga ahaa weeyaan kolkaa alhaakum waa ficil maadiya laa tulhiihim iyo laa tulhiikumna waaba mudaariciisii un oo naxwuhu yar kala bedelay marna laa naafiyaa la geliyey marna laa naahiyaa la geliyey waynu isfahanay saw maaha iminka waxaa laga yaabaa ninka aayadda qur'aanka ama mufasirka ah inuuna fahmi karin saddexdan aayadood inay isku ficil qura ka yimaadeen waa daraba yadribu oo kalun idrib saasoo kalun bay isku yihiin sarfiilun baa garanaya waxaynu ogaanay inuu sarfigu aada iyo aada u sahlo ama u qeyb weyn ka qaato haddaba fudaydinta macnahan qur'aanka iyo xadiidka eed adigu fahmaysid waxaynu odhanaynaa nasara bal aynu sharaxnu caawa waxaa jira haddaba miqyaas ninka sarfiilihii uu sito ayaa jira miqyaas sarfiile uu sito waa miqyaas sarfiiluhuni uu garanayo kelmadda lagu a lagu hadlo ee carabigiihi aada hadda ii dhigayso saddex midun weeyaan siduu ajruumigeennu tilmaamay inay ismi tahay iyo inay ficil tahay iyo inay xaraf tahay soo saddexdaa maaha xarafku siduu u dhannaa sarfigu kama hadlo ar xarafkii maxaan ku yidhi sarfigu xaraf muu ka hadli haddii lagu yidhaha xarafkaa muxuu sarfigu ka qabaa ka warran miyaadan ku qoslaynin sarfi baabkiiba ma aha sarfigu kama hadlo xarafka ismi iyo ficil baa soo hadhay saw maaha ismigu imisuu u qaybsami jiray saddex saw ma ahayn ismi daahira ismi mudmara ismi mubhama saw saddexdaa ma ahayn ismiga mubhamka ah iyo ismiga mudmarka ah labadaana sarfigu kama hadlo sheekh maxaa ku soo hadhay ismi daahira saw maaha iyo iyo ficilkii ficilku imisuu ka koobnaa ficilka saddexdiisa qaybood iyo ismiga daahirka ah afartaa unbu sarfigu ka hadlaa gebigiisuba war kaleba ma jiro waynuu ducaynaynaa ficilka saddexdiisii qaybood ma garanaysaa saddexda qaybooda ficilka maxay kala ahaayeen maadi iyo mudaaric iyo amar saw maahayn iyo ismi daahira afartaa unbuu sarfi ka hadlaa sheekh waynuu ducayne ma arkaysaa aan kuugu sii daro afartaa uu sarfigu ka hadlaa xuruufta ugu yar ay yeelan karaan waa saddex xaraf kelmadda uu sarfigu ka hadlayaa maxay xuruufteeda ugu yar kelmad hal xaraf ah ama ficil kolkaa ku magacow ama ismi daahira ku magacow oo uu sarfi ka hadlaa ma jiro hal xaraf mamnuuc buu sarfi ka yahay xaraf waaxida wax laba xaraf ah uu sarfi ka hadlaana ma jiro sarfiga maxaa ugu hooseeya kelmadaha uu ka hadlo xuruuftoodu ay noqonaysaa saddex xaraf baa ugu hooseeya nasara iminka waa imise xaraf waa meeshii ugu hooseysay kelmad sarfi uu ka hadlo kelmaddii ugu xuruufta yarayd weeyaan saddex xaraf wuu ka hadlaa ma iga haysataa afar xarafna wuu ka hadlaa ma iga haysataa shan xarafna wuu ka hadlaa sheekh ma iga haysataa shan xaraf kelmad shan xaraf ka kooban kelmad lix xaraf ka koobanna wuu ka hadlaa ma iga haysataa kelmad toddoba xaraf ka koobanna wuu ka hadlaa saddex xaraf iyo afar xaraf iyo shan xaraf iyo lix xaraf iyo toddoba xaraf waa imise qaybood waa shan qaybood kasa ka saddexda xaraf ka koobani ismi iyo ficilba wuu noqdaa ismi iyo ficilba wuu noqonayaa saddex xaraf waxa ka koobani ka saddexda saddex xarafka ka koobani muxuu noqonayaa baan idin idhi ismi iyo ficil magiciisana waxaa loo yaqaanaa hulaahi hulaahiyun eeg naxwada baabaynaan ajrumiga uuna dhigin baa jiro naxdaweda waaweyn aynu ugu imanayno haddii halaaatun wax u nisbee lagu yidhaahdo hulaahiyun un baa la yidhah saada horun baa la damistaa hulaahiyun waa halaaadiiya ma ogtahay hulaahiyun saddex xaraf buu ka kooban yihun baad odhanaysaa hulaahiyun wax kastoo saddexa ayaa hulaai lagu yidhahdaa hulaahiyun kolkaas hulaai baa la yidhah sow maaha ficil iyo muxuu noqonayaa baan ku idhi iyo ismiba hadduu ficil noqdo ficilku maadi wuu noqonayaa waaba nasara nasara miyuuna maadi ahayn nasara ismina hadduu yahay waaba qamarun arqamar muna ismi ahayn ama bedrun oo kale shamsun oo kale shamsun mayna ismi ahayn shamsun mayna saddex xarafna ka koobnayn kolkaa hulaahigu ismina wuu noqdaa ficilna wuu noqdaa waxa saddexda xarafihi arrintaa ma fahantay maxaa ii hadhay kii afarta xaraf ahaa sow maaha ka afarta xaraf magiciisa horta rubaaciyun baa la yidhaha rubaaci ka afarta xaraf maxaa loo yaqaanaa rubaaciyun rubaaci baa la odhanaya ka afarta xaraf ka afarta xaraf waa maxay magiciisu rubaaci ficilna wuu noqdaa ismina wuu noqdaa yaxtamil an yakuna ficlan wa yaxtamil an yakuna isman labadaba wuu noqonayaa haddaba hadduu yahay ficil tusaalihiisu waa maxay waa akrama ama alhaadii iminka aan sheegaya alhaakumti alhaa waa ficil maadi oo afar xaraf ka kooban akrama ashrafa axsana akhraja adkhala ka warran callama qaatala ar ka warran mayna afar xaraf ahayn waa ficil maadi akrama oo imise xaraf ka kooban mayna ficil rubaaciya ahayn kolkaa ismigiina waa maxay hadduu rubaaci noqonayo waa jacfar ar jacfar ka warran jacfar jacfar waa imisa muna ismina ahayn waa nin magaciiba noqonayn waa afar sheekh maxaa ii laaban kii shanta xaraf ka koobnaa sow ma aha kaa shanta xaraf ka kooban magaciisa ma garanaysaa horta waa khumaasi marka koobaad khumaasi hadda kadib khumaasi haddaad maqasho waa shan xaraf mid ka kooban khumaasigaasi ficilna wuu noqon ismina wuu noqon khumaasigu muxuu noqonayaa waa suurtagal inuu ficil noqdo waxa kaloo suurtagala inuu ismi noqdo hadduu ficil yahay waa maxay haddaba khumaasi ficila ictadala bal ictadala qor ictadala ama indalaqa imise xaraf buu ka kooban yahay ficilkaa maadi khumaasi buu noqonaya waa ficilkii maadiga ahaa oo haddana khumaasiya arwaad haysataa soo maaha ictadala ama indalaqa ismigii oo khumaasiya inoo laaban sow maaha ismigii oo khumaasiya safarjal ka warrama ma taqaaniin safarjalka mise farasdaq baad garanaysiin safarjal munaliq ma garanayseen munaliq munaliqun miyuuna ismi ahayn tanwiintii wata munaliqun ka warran munaliqun sow ismi maaha imse xaraf buu ka kooban yahay munaliqun sow shan xaraf maaha waa ismi khumaasiya sheekh maxaa ii harhsan sudaas kii lixda xaraf ka koobnaa magiciisa maad garanaysaa sudasiyun baa la yidhaha sudasiyun waa kii lixda xaraf ka kooban ficilna wuu noqonayaa kolkaa ismina wuu noqonayaa hadduu ficil yahay waa maxay tusaale ahaan istakraja ka warran istakraja istakraja bal tiri xuruuftiisa ama istaqaama istakraja istakfara istawjaba waa lix xaraf buu ka kooban yahay waa ficil sudasi baa magaciisa la yidhaha lix xaraf bu ayuu ka kooban yahay kaasoo ismigii waa maxay ismigiisa faacil mustakrij baa loo yaqaanaaye moogtahay must ama mustaqiim ihdina siraat almustaqiim almustaqiim saw ismi maaha asha hadda asha lama tiriya la socda al al meel kastoynu sarfi joogno ashu saw xaraf maaha ashu saw xaraf maaha xaraf sarfi miyuu ka hadlayay asha ka tagu waxaan asha ahayn unbaa tirada ka bilaabi almustaqiim haddaba imise xaraf weeyaan dee waa mustaqiim mustaqiim ka warrama muna li xaraf ahayn waana ismigii dee maxaa ii laaban kii toddobada xaraf ka koobnaa sow ma aha toddobada xarafka ka kooban baa ii laaban sow ma ahayn kaa toddobada xaraf ka kooban magaciisa horta subaaciyun baa la yidhaha subaaci waa sabcadii moogtahay subaaciyun waa naxwadan yaroo baab misbaa oo naxwadu ayna inoo sharxin weeyaan subaaciyun hadda saad maahe waa siin subaaciyun waa sabcadii dee suba waa toddobaale sow maaha toddobaalahaasi ficil mamnuuc buu ka yahay ficilku toddoba xaraf kama koobnaan karo lix xaraf baa ugu badan derajada ficilka maxaa ugu badan ficilka lix xaraf shayga toddobada xaraf ka koobani muxuu keliya noqonayaa kolkaa ismi uun tusaalihiisuna waa maxay ixliilaan ixliilaan bal hadda tiriya ixliilaan ama ixmiraaran ixliilaan waa imisa ixlowlaa wuu macaanaaday sharaabka ixliilaan macaanaan aad buu macaanaaday weeyaan ixliilaan ixliilaan waa imisa ixliilaan waa toddoba sow maaha sheekh haddaba toddobadaasna ismi un baa lagu yaqaanaa iminka ixliilaan inay ismi tahay daliilkeega yaa garanaya inay ismi tahay yaa daliilkeega garanaya waad wada garanaysiin waa maxay waa tawiinta maasha allah waa ka wuduuxi shamsiye ixliilaan inay ismi tahay waa iska wada garanaysiin waayo qaabkii hore aynu usoo baranay ajruumiga ayaad dareemaysiin almuhim intaas muqadimo sarfigu leeyahay baan doonaya inaan idinka siiyo waxaan idinku yidhi sarfiga kelmadaha uu ka hadlaa waa ficilka saddexdiisa qaybood iyo ismiga daahirka ah intaa ma fahantay ficilka saddexdiisa qaybood iyo ismiga daahirka ah xuruuf ahaan markaynu u qiimaynana saddex xaraf baana ugu yar toddoba xaraf baana ugu badan maadi fahantay saddexda xaraf ismiya ficilba way wadaagaan afarta xarafna way wadaagaan shanta xarafna way wadaagaan lixda xarafna way wadaagaan toddobada xarafna yaa ugaa yuu ugaar noqonayaa ismi keliyuu ugaar noqonayaa magacyadoodiina halkaasaad ka dheesh ka dhexashay waad wada garanaysaa derajada ugu hoosaysaynu ku bilownaa haddaba waa maxaynu sarfi ka bilownaa ka saddexda xaraf ka kooban sow maaha su-aal yar baan haddaba ka jawaabayaa su-aashaasi waxa weeyaan su-aasha waa inaan naftiinu su-aasha isweydiinaysa ka jawaabo sow maaha waxaynu nidhi sarfigu saddex xaraf baa ugu yar wuxuu ka hadlo waxaynu ognahay laba xaraf oo ficil ah ficilka maadi qaala ficilkayga maadi maxaa la yidhaha qul sow maaha qul acuudu birabbi lfalaq qul mayna ficil amar ahayn ficlu amarna muuna sarfi ka hadlaynin ficlu amarkan imise xaraf buu ka kooban yahay laba sow maaha maxaynu ku xalinaynaa sow kan ficlu amarkii sarfigu ka hadlayay laba xarafuuna kolkaa qul imika caynkii baa ka maqan baynu odhanaynaa xaraf baa ka maqan maxamed ibnu malig saaxib alalfiya malahay nala jooge etoosi haddaan jabiyo maxamed ibnu malig wuxuu yidhi walaysa adnaa min hulaahiyin yuraa hadda aada u dhegayso walaysa adnaa min hulaahiyin yuraa qaabila tasriifin siwaa maaguyira wax saddex xaraf ka hooseeya oo sarfi aqbali karaa ma jiro siwaa maaguyira waxa wax laga bedelay wax laga xadfay mooyaane waxa wax laga xadfay mooyaane buu yidhi waxa wax laga xadfay waa maxay waa ficlu amarka oo kale qul kolkaynu nidhaa oo laba xaraf buu noqdaa hal xarafna ficlu amarku u noqdaa waqaa waa ilaaliyey sow maaha ilaali waa maxay qi waa qaaf kasrisanuun wacaa wuu weeleeyey waa maxay ficlu amarku ce ce iyadoo hal xaraf keliya ah ayuu sarfi ka hadlay maxaad xalkeyga ka dhigaysaa dee labaa ka maqanoo maxamed ibnu maligsi waa maaquyira waa kayna yidhi waa wixii wax uu ka maqnaa waynu isfahnayd maaha martabada ugu hooseysaaynu ka bilaabaynaa waa ka saddexda xarafa ka saddexda xaraf ah ayaynu ka bilaabaynaa laba u qaybsamayaa sow maaha ka saddexda xarafihi ismi iyo hadduu ismi yahay halkaa inoo dhiga mar dambaynu bilaabi doonaa horta wax ficil la yidhah un baynu inagu wadanaynaa hadduu ismi yahay halkaynu iska dhignay banaankaynu iska dhignay maxaa soo hadhay ficilkii oo saddex xarafa sow ma ahayn ficilkaasi waa maadi uuna la socda waa ficil maadiya uun amar iyo mudaaric way halkaasay kuu yaalin iyaguna ficil maadiya oo saddex xaraf ah magiciisu waa hulaahi mujaradna waa loo raaciyaa mujarad hulaahi baa la yidhaha soo maaha magaca maxaa kaloo loo raaciyaa mujarad sababta mujarad loo raaciyay mujarad waxa weeyaan waxa la qaawiyey mujaradka waxaa la yidhaahdaa kelmadda xuruufteedan xaraf kamida haddii la xadfo macnaheegu uu baaba'ayo bal tusaalaan ku siinaya daraba bal daadka ka xadaf raba maxay noqonaysaa macnaheegu miyuuna baabi'in waa mujarad masiidkana waxaa la yidhaha masiid baa kasoo horjeeday ma og tahay mujaradka maxaa kasoo horjeeda masiidka waxaa la yidhaha kelmadda haddii xaraf laga xadfo macnaheegii uu sii joogayo imika akrama bal hamsaha uga horeeya ka xadaf karuma sharaf buu yeeshay maynaan macnihii muuna sii joogin macnihii wuu sii joogaa kolkaa masiid iyo mujarad baa iska soo horjeeda mujaradka waxaa loo yaqaanaa ardayo fahm ma huwa almujarad haddii lagu yidhaahdo waa inaad tidhahda mujaradku waa kelmadda haddii xaraf laga fahmo manihii haddii xaraf laga xadfo macnaheegi uu baaba'ayo luqa alcarabiya waxaa lagu tacriifiya almujaradu huwa ma kaanat xuruufuhu kulluhaa asliya ama usuula waa shi kelmadda xuruufteedu siday u dhan tahay wada asalka ay tahay ee wax la xadfi karaaba mamnuucu ka yahay kelmad la xadfayaaba ayna jirin almujarad huwa maa kaanat xuruufuhu kulluhaa usuul mujaradku waa waxa xuruuftiisu siday u dhan tahay ay wada asal tahay almujarad huwa maa kaanat xuruufuhu kulluhaa usuulun sheekh waad ifahamtay waxba isku ha isku daalin hulaahi mujarada ma iga haysataa hulaahigaa mujarad waxaygaasi waa araar weli cashirkii inaynaan gaadhin waad og tihiin araartaa intaynu ka fahanun baynu cashirka dambe ka fahmaynaa hulaahigaa ma arkaysaa haddaba ficilkaa hulaahiga ah ee haddana mujaradkee maadiguna ah soo horta ficil maynaan soo qaadan oo ismiga iska maynaan dhigin ya soo haddana ficilkii maadi maynaan soo qaadan oo amar iyo mudaaric iska maynaan dhigin soo haddana ficilkii qaybtii saddexda xarafun maynaan soo qaadan oo kii afartii iyo kii shantii kii lixi iska maynaan dhigin ficilka maadiga ah ee saddexda xaraf ka kooban may fahantay wax wasan la yidhaahbay culimadu u sameeyeen iminku sarfigii ku bilaabanaya ficilkaa saddexda xarafa culimadu maxay u sameeyeen wasan wasanow maxaa tahay wasanka wasan iyo miisaan ayaa kala jira wasan iyo miisaan amaa wasan iyo mawsuun baa kala jira wasan iyo mawsuun waxaa jira ninka kaboolaha ah haddaad u tagto ood kab yar tidhaa ii samee hadda kabaad samaysanaysid weeyaan cagtaadanuu fuulka ka qaadaya sheekow cagtaadanuu horta qiyaasanaya cagtaadan ayuu sarta uu haysto ku qiyaasaya ayuu la egeysiinaya armarunba waa haa sow maaha kolka eg cagtaadan maxaa loo yaqaanaa cagtaadani maa la jaraya haddii cagtaada fartu dheeraato yaa sarti hadday gaabato cagta maa lagaa jaraya may cagtaadani waa asal lama taataabanayo laakiin sarta ayaa la kala jarjaraya oo cagtaadana la egeysiinaya kala jarjarayo mawsuun baa la yidhaha mawsuun mawsuunku waa maxay waa ka la habaynayo ka asalka ee lagu qiyaasayana maxaa la yidhaahdaa wazan ama miisaan wazan iyo miisaan sheekho waa isku mid aha kal weligaa fahan wazan iyo miisaan waa maxay baan ku idhi wazan iyo miisaan waa isku tabnika waa shay qura weeyaan mawsuunku waa maxay haddaba mawsuunku waa kan la qiyaasayo wasankuna waa ma wasankuna waa maxay ama miisaanku waa maxay wasan iyo miisaan waa isku mid eh muxuu noqonayaa kan asalkee wax lagu qiyaasayo haddaba sheekh waxaynu odhanaynaa saddex wasan oon iyaga la taataabanin ee laakiin wax lagu qiyaaso oo wax lagu sarjaro ayaa jira sidii cagtaydii oo kale saddexdaa wasan mid facala baa la yidhaha facala saddexda wasan mid maxaa la yidhaha facala midna maxaa la yidhaahdaa faciila caynkun baa kasrisan ay ku kala duwan yihiin midna maxaa la yidhaahdaa faacula caynkun baa damisan haddaad maqasho ficil maadi oo saddex xaraf ka kooban siduu u dhan yahay amaa waa facala amaa waa faciila amaa waa faacula eeg facala waa imise xaraf saddex sow ma ahayn faciilana waa imise xaraf faculana waa imise xaraf maxay ku kala duwan yihiin saddexdaasi mid caynka ayaa fadxisan midna caynkaa kasrisan midna caynkaa damisan haddaba facaladu waa wasankii ama miisaankii kolba si aad u taqaanay waa wasankii facala oo lama taataabto laamkaa ma jeri kartid fa'da ma taaban kartid caynka ma taaban kartid facala waa waa cagtaydii oo kale cagtaydii tusaalahaan ku siinaya halkii cagtayday taallaa saw facala maadan fahmin bal jooga yaa mawsuun ah oo iyada la saaraayo lagu qiyaasaayo la jarjaraa sidii kabtii oo kale sidii sartii oo kale facaladaa waxaa mawsuun u ah daraba daraba waa imise xaraf miyuuna caynkii fadxisnayn tabtii facalo oo kale umayna ahayn daraba ka warran war daraba ka warrama si saw facala un ma waafaqin waa saddexdii haddana saddexdaba wayay fadxisan yihiin wajaba ka warran wacada ka warran waqaba ka warran jalasa ka warran dakhala ka warran kharaja ka warran nadara ka warran ya waxaasi waa wada facaala ayaa loo yaqaanaa ba hadda ficiladana aan eegno ficiladu waa saddexdii laakiin caynkunba kasrismi samica samica warma samaca baa la yidhaah waa lagugu qosli haddaad samaca isku tidhaa ood facalo ka dhigtid samaca haddii la yidhaha facalay noqon lahayde ma garan waa ficilo un iyadu samica haye calima calima mooyaane calama maad odhan kartaa xamida xamida ka warran xamada ma odhan kartid xamida un weeyaan shariba shariba ka warran shariba laxisa laxisa ka warran u leefleefay saciida saciida wuu koray ama waa fuulay saacida waa saad hadda mayna waxaasi ficilo ahayn culimo inay ficilo yihiin ma isla garanay faculo un baa inoo laaban saw maaha wixii facuula mawsuunka u ahaan jiray oo la saari jiray faacula caynkaa damisan saw maaha ka labaad xarafka labaad saw maaha karuma karuma halkee damisan waa xarafka imisaad xarafka labaad maaha faculana halkee damisnaan jirtay xarafka labaad maaha xarafka labaad baa isla damismaya waxa faculo ah waxa facilaana xarafka labaad baa isla kasrismaya waxa facalaana xarafka labaad baa isla fadxismaya karuma sharufa sahula dacufa lauma khabuha arka warrama waxaasi waa maxay waa calaa wasni maxay calaa wasni facula haddaba haddayd aragtiin wax ficil ah oo saddex xaraf ah aad hadda arday aynu isku dhegaysano ficil saddex xarafa haddaad aragtiin ama facala ayaa loogu dhawaaqaa oo xarafka labaad wuu fadxisan yahay ama facilaa loogu dhawaaqaa oo xarafka labaad wuu kasrisan yahay ama facula loogu dhawaaqaa oo xarafka labaad wuu damisan yahay ma jiro ficil xarafkaa labaad si kale loogu dhawaaqaya waaba tamaaman mamnuuc weeyaan saddexdaa ficil saddexdaa wasanun baa jira hulaasiga facala inuu noqdo facila inuu noqdo facula inuu noqdo maad fahanteen iminka facala ma wasan ba mise waa mawsuun iga jawaababa mawsuunkeeguna muxuu noqonayaa facala daruba ee daraba dhaha daraba daraba facula maw mawazan baa mise waa mawzuun mawzuunkayguna muxuu noqonayaa karuma ficilana waa maxay waa wazan saw maaha mawzuunkaygina muxuu noqonayaa samica raggii way fahmeena ka warrama intaa hore aanu u naqaanaa tidhahdeen waynu ka gudbaynaa waayihi waxaan isla fahanay facala iyo facila iyo facula soo saddexdaa islamaynaan garan ardayay haddaba maanta laga bilaabo saw maqaalada imaamu shaafici lahaa maynaan soo qaadan jirin man araada an yakuna jiniya hadihi اlumma falyatacalam culum alcarabiya liannahu yubsiru ma laa yubsiruun indha kalaynu yeelanaynaa iminka laga bilaabo ee kada facala xarafka koobaad waa maxay saw fa maaha wa ka wax kastaoo abtirsiinteeda ah xarafka koobaad fa baa loo yaqaanaa abtirsiinteeda wax kastaoo ah xarafka koobaad maxaa loo yaqaanaa xarafka labaadna maxaa loo yaqaanaa xarafka saddexaadna maxaa loo yaqaanaa la maasha allah haddaba daraba fadeedu me daraba fadaa fadxisan haddaan idhaahda ka warrama way nagu qoslayaa dee ninkaan sarfiilo ahayn sheekh faba kuma jirte dee bal horta fadana tusi wayna odhanaya daraba fadaa fadxisan mayna run ahayn fadaa fadxisan daraba waayo fada ayaa daadkana xarafkan koobaad ba fa loo yaqaanaa caynkana xarafkee loo yaqaanaa ra'daasaa caynkiiya laamkana xarafkee loo yaqaanaa ba'da ayaa imikana maxay ah laamkiya maasha allah facala ficilana waa noocaas oo kale faculana waa noocaas oo kale arday waynu isfahanay soo maaha iminka waxaan idinka codsanayaa arday arday hadda inaad facalana labaatan erey iiga sheegtiin hadda anigu waxaan idin waaan waxaynu boqol boqol waynu gaadhsiin karnaa kitaabkan qolaan beri hore u dhameeyey laba boqol iyo ayaan weydiin jiray miatain welibana miatainkaasi waa si kooban meelo kale aynu iska weydiinaynaa oon halkan ahayn wax badan baynu isku diraynaa waxaan doonayaa inaynu kala xidhxidhno awsaantan inaynu meel meel kala gaara u kala xidhxidhno kolka insha allahu tacaala way inoo imani taasi waanaan idinka weydiinayaa iska ilaaliya facala waa inaad labaatan erey ka sheegi kartid facilana labaatan erey ka sheegi kartid faculana labaatan erey ka sheegi kartid intaa waynu isla dhaafnay saw maaha waxaan idinku darayaa farqiga udhaxeeya muxuu noqonayaa baljoogay macnaha isbedelaya macnaha hadda tusaalaan ku siinaya kelmado musallasaa jira ay carabtu saddexda qayboodba ugu hadleen ma taqaanaa kelmadaha wadaca baa kamid a wadaaca waa maxay markaan faal saw facala maaha haddaan wadica idhaana waa maxay ficil haddaan waduca idhahdana waa maxay saddexdaaba haddaba carabtu way ku hadleen khayr allaha siiyeen haddaan wadaaca idhaayoon facalo ka dhigo macnaheyga maad garanaysaa wadaca wuu dhigay ama way dhashay inii wadactuhaa unha eg wadaca wuu dhigay ama wadacat way dhashay soo saa maaha wadaca haddii facalo laga dhigo macnaheygu waa maxay wuu dejiyey saw maaha facalo kolkay wadaca tahay maxaa wuu dejiyey weeyaan haddaynu facilo ka dhignoynu wadica nidhaa ma garanaysaa wadica wuu khasaaray weeyaan wadica caliyun fii tijaaratihi ninkii cali lo odhan jiray wuxuu ku ga ku khasaaray ganacsigiisii kolkaa ficilo ugu dhawaaqay macnihii muxuu noqday khasaare muna macnihii isbedelin haddaan faculo ugu dhawaaqo oon waduca idhaahdoon faculo ka dhigo macnihii wuu isbedelayaayo waduca waa wax liita buu noqonayaa waduca wuu liitay waduca ibraahimu ibraahim baa liitay waduca wuu liitaa kolkaa ismigiisa faacil wadiic baa la yidhahay maogtahay wadiic wax liita haddaad wadiic maqasho ka waran wadiic waa wax liita waayo waxaan xusuustaa gabay aan lahaan jiray aqulu mujiiban yaa wadiica almaraatibi ladafnuka taxta alardi acla alfawaa'idi kolkaa yaa wadiica almaraatib wadiic wadiicu waa waducadaasu ka yimid waduca waduca waa wax liita wadicana wuu khasaaray wadacana wuu dejiyey armay fahanteen wadaco oo saddexdii sanood laga dhigay macnaheegi siduu durtaba kala noqday wadaca waa maxay wadicana waa maxay waducana waa maxay waduca wuu liitay bal hadda mid kale ma soo qaadanaa wajada wajada ka warrama wajada wajada markaan facalo ka dhigo macnaheygii muxuu noqonayaa wajada iminka mayna facalo aanan ugu dhawaaqin wajada waa facala macnaheygii waa maxay wuu helay wajada wuu helay iyo wuu ogaaday labadaba waa la yidhahdaa wajada wuu helay iyo wuu ogaaday ma fahanteen wajada wuu helay iyo wuu ogaaday waa labadaa macnay leedahay inaa wajadnaahu saabira nicma alcabd ilahay kolkuu leeyahay inaa wajadnaahu waanu helay ma ahayn oo ilahay kama maqnayn ee muxuu ahaa inaa wajadnaahu waxaanu ku ogaanay ayuub saabiran baanu ku ogaanay ee nicma alcabdu addoonku wanaagsanaaye inahu awaab hadda ilaahayna uu tawba keenaaye waa cajiibe moogtaa ilahay siduu wax u ammaanayo eeg inaa waja wajadadaasi waxa weeyaan wuu ogaaday kolkaa wajada waxaa lagu macneeyaa mar wuu ogaaday marna wuu helay arwadii fahamtay soo maha wajada bimacnaa calima iyo wajada bimacnaa saadafa baa la yidhaha luqa alcarabiya wajada waan garanay markay facalo tahay soo maaha bal hadda ficilo ka dhiga wejida haddaan ugu dhawaaqo macnihii muxuu noqonayaa uu jeclaaday weeyaan wejida wuu jeclaaday shaacir carbeed baa odhan jiray ina wajdii biki shadiida araanii cadiran fiiki mancahi tucadula inan buu la hadlayaayo waxay odhan jiray jacaylkaygi darnaayan inanay kuu qabay cid kastoo igu kaa caayi jirtayba kolkay halka igii soo gaadho way ii cudur daartaa buu yidhi ya ruux kastoo ku arkaaba igu kaa caayi maayo buu leeyahay kolkaa ina wejdi wejdiga waa master o wejida buu ka yimid wejida wuu jeclaaday baa la yidhahdaa wejida wuu jeclaaday waa ficile moogtahay wejida wuu jeclaaday maxay kalaa ii laaban oon maxay ugu dhawaaqo wejuda sow maaha wejuda waa maxay haddaan wejuda idhaahdo uu gaajooday wejuda waa maxay wuu gaajooday e wejuda waxaa loo yaqaanaa wijdaan baa masaadirta lagu kala ilaaliya ee moogtahay wejuda wuu gaajooday iyo wejuda wuu cadhooday intaba waa la yidhaha waa dareenun adigu wejuda waa dareenkan baatiniga ah kolkaa gaajadiina way noqonaysaa cadhadiina way noqonaysaa wejuda wuu gaajooday ama wejuda wuu cadhooday labadaba macnuhu sax buu ku noqonaya awamaa fahimtum walaysa alfahmu cankum bibaciid waan fahamnaan u malaynaya bal tu saddexaad baa malaha inoo sii iftiiminaysa arma tu saddexaad baan keennaa xasiba waa maxay haddaan ficilo ugu dhow xasaba xasaba facalo ka dhiga sidii tartiibka aan ku wadanay xasaba oo facalo bal ka dhig xasaba saw facalo maaha muxuu noqonayaa macnihii wuu xisaabiyey weeyaan xisaabtu halkay ka timid waa xasaba oo facalaa bay ka timid xasaba caliyun almaala ninkii cali ahaa maalkiibuu xisaabiyey ka war xasaba caliyun almaala wuu xisaabiyey weeyaan saw maaha bal haddana ficilo ka dhig xasiba waa maxay haddaan xasiba idhaahdo wuu maleeyey weeyaan xasiba bimacnaa danna wuu maleeyey weeyaan xasiba afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabasa war ma waxaad malaysateen inaanu ciyaar idin abuurnay buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala xasiba wuu maleeyey waa ficilo kolkay tahay maxaa inoo hadhay facula soo maaha inoo xasuba ah xasuba maxay noqonaysa haddaan faculo ka dhigo sharaf buu yeeshay xasuba caliyun cali baa sharaf yeeshay xasuba caliyun ninkii cali lahaa sharaf buu yeeshay tusaaleheegu waa maxay xasuba caliyun soo ma ahayn saw nebigu ma odhan alayhi الsalaatu wasalaam tunkaxu arba tunkaxu lmar'atu liarbac lijamaaliha walixasabiha xasabkaasi xagguu ka yimid sow sharaf ma ahayn ya xasabkaasi xasubabdanu ka yimid markii facuulo laga dhigo aya xasabka sharaftiihi ayuu soo baxaa eeg xasaba wuu xisaabiyey xasiba wuu maleeyey xasuba sharaf buu yeeshay ma sha allah xaggii luqadii durtaba waynu ka dhadhownay sarfigani waa luqa wiya maogtahay qaamuusyadaas qaabka loo baadho nin waxa heli karaa ama qaamuus waxa qori karaa ama faa'iidadiisa dhabtaa waxa heli karaa ninkii sariila ah taa ogow hadda ardayo sariile haddaad tahay unbaad qaamuuska si fiican u intifaacsan kartaa waayo qaamuusku wuxuu ku odhanayaa xasuba bifatxi lcayn xasuba bifatxi lcayn hadduu ku yidhaha ka waran oodan sarfiilaba ahayn caynka la fadxinayaa me ya waa arrinki u kugu adkaanaya sheekh caynba meesha ma yaale malaha bifadxilxaa buu ujeeday unbaad is odhan ka ka ugu rooni waa ka saxa ee is yidhaahda wuu khaldamee bifadxi siin iyo bifadxilxaa iyo meelaha wax laga dhigo isagu dee xasuuba ah xa iyo siin iyo ba buu arkaayo moogtahay indhihii ninka carabigii wax ku eegayey ayaa ka maqan halkaa xasuuba baa inaga dhamaatay sow maaha ma mid kalaynu kusii darsanaa xabed kalaynu ku darnaa calima waa maxay haddaan calama waa maxay haddaan facalo ka dhigo calama calama bal ka warrama haddaan calama an idhaahdo wuu calaamadiyey weeyaan calaamaddu halkay ka timid calama wuu calaamadiyey weeyaan calama waa maxay waa wuu calaamadiyey haddaan calima idhaahdana calima calima wuu ogaaday oo ogaanshaha lagu macneeya wuu maleeyeyna waa la yidhahdaa oo qur'aankay ku taalla wuu maleeyey calima wuu maleeyey iyo wuu ogaaday labaduba way jiraan wuu ogaaday iyo wuu maleeyey iyo wuu bartay saddexduba qur'aankay ku jiraan calimo oo wuu ogaaday ihi waaba qur'aankayba ka buuxdaa wahum laa yaclamuun iyadoo wuu ogaaday ah waa taa iyadoo wuu bartay ana hal aayad baan xusuusnahoo wahw اladii akhrajakum min buطuuni ummahaatikum laa taclamuuna shayئa waa bimacna yaqiin bay ta hore ahayda moogtahay lakin aayadda laa taclamuuna shayan mufasiriinto dhan waxay ku ijmaacsan yihiin ay laa tacrifuuna shayئa waa bimacnaa wuu bartay calimo bimacnaa barashaa iyo calimo bimacnaa yaqiin ah ayaa kala jirta calima wuu maleeyey un baa idinka maqan saw maaha qur'aanka halkay kaga jirto ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum fasiq binabain ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum almu'minaatu muhaajiraatin famtaxinuuhun allahu aclamu biiimaanihin fain calimtumuuhuna mu'minaatin hablaha muhaajiraadkii markay idin yimaadiin iyagoo gaalada ka soo yaacaya hee ha rumaysanina une muxuu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala eeg may ha rumaysanine maxaa la yidhi imtixaan ka qaada armaan imtixaan laga qaadayn maan la imtixaanaynin hablahan armay dan kale waa u yimaadeen armay kubasaasayaanba ya maan famtaxinuuhuna muna ilaahay o dhan su-aalaad baa la weydiinayaa sow ma aha nama ninkiibaa kaas xaggan kaaga soo horreeyey ma xoolaad doonaysay ma nin baad isdiideen maxaa dhacay soo imtixaan lagama qaadayo inay ilaahay dartii u socotay iyo in kale ilahay muxuu ka dambaysiiya imtixaanka marka la qaaday fa in calimtumuuhuna ruux markaad su-aalo weydiiso ma cilmi baad ka heshaa mise male ruuxan wuxuu afka ka leeyihiy waxaa yaqiintiisu tahay mayna iskhilaafi karayn isagoo basaasamuna wax kale kuu sheegan karaynin dee fain calimtumuuhuna haddaad u malaysiin mu'minaatin inay mu'minaad kuwani yihiin su-aalaadkaa malaa kasoo dhalanaya la soco markaad su-aalaadka weydiisid been buu kuu sheegi karaayo yaqiin maaha waa malad ka qa fain calimtumuuhuna haddaad u malaysiin mu'minaat inay yihiin markaad imtixaanka ka qaadiin falaa tarjicuuhuna ila alkufaar seed ku yaqiinin kartaa ruuxa ma qalbigiisa jeexi ma jeexi kartide kolka waa malaa kaaga baxaya meesha markaad imtixaanka weydiisid malahaagi ama dee waxaan been inuu yaho ayaad malaynaysaa ama run baad malaynaysaa calima waa maxay baynu nidhi markii bimacnaa ficila aynu ka dhigno calime ficilaa ka warrama macaani badan baan ku sheegnay sow maaha maxaan idin idhi calima wuu bartay calima wuu yaqiiniyey calima wuu maleeyey mid kale ma idinku daraa calima xagganuu ka faruurmay debinta hoose markuu ruuxu ka faruurmo maxaa la yidhaah calima inagu debintan saruun baynu naqaanaa dadka soomaalida aynu aragnee faruurmaa xaggan saray ka faruuran yihiin sow saa maaha caalamka waxaa jira wax xaggan hoose ka faruuran calima baa la yidhaha kuwa calima caliyun alla ilaha cali baa xaggan ka faruurmay hadduu xaggan sare ka faruuran yahayna falixa baa la yidhaha falixa kolkaa aflax iyo aclam bay kala yihiin aflax aflaxu waa ka xaggan ka faruuran aclamkuna waa ka xaggan ka faruuran ninku labadaba hadduu ka faruurmo ka warran semakshari imaamu lmuctazila ninkaynu odhan jirnay uu ka soo noqday ictisaalka ayay rag badani qabaan wuxuu yidhi kiyoo culimada kolkaa ujeedaa culimada ayuu nin aqoon badan bu ahaa ninkaasi culimaduu daandaansanayo wuxuu yidhi wmd aflax aljuhaalu ayqantu anani ana almiimu walayaamu aflaxu aclamu wamud aflax aljuhaal markay jaahiliintii culimo noqdeen bu yidhi mimbarada fuuleen un baan ayqantu anigu yaqiiniyey ana almiim inaan miim ahay miim un baan ana noqday bu yidhi miim walayaamu waktigan aan nool ahayna aflax xaggan uu ka faruuran yahay aclam xagganna uu ka faruuran yahay muxuu yidhi anigu maxaa noqday bu yidhi miim waktigaan nool ahayna muxuu noqday bu yidhi ku xaggana ka faruuran xaggana ka faruuran ujeeddadiisa maad garanaysaa miimka makrajkiisu waa halkee waa shafataynka saw maaha nin labada debnood ka faruurani miim muu ku hadli karaa ani magacaygaba lama kicin karo buu leeyahay waktiganaan joogo iska dhaafa cid cilmi taqaane waktigan dadka joogaa magacaygaba ma sheegi karaan buu leeyahay kolkaa culimadu xaggan kaga kaga ridaya waxaan uga jeedaa aflax iyo aclam ayuu ninkaasi beytkiisaa dhexgeliyey luqawi buu ahaa culimada nin nacab iyo nin jeceliba waxay yidhahdeen kitaabtiisa xagga luqada marka la eego waxa kaga jira bay yidhahdeen wax loo rixlaysto luqawi buu ahaa dee intan ictizaalkay ku jirta mooyaane nin luqada aada ugu jayidku ah buu ahaa wamud aflaxa aljuhaalu ayqantu anani ana almiimu walayaamu aflaxu aclamu maalmihii xaggan iyo xaggan bay ka faruuran yihiin bu yidhi af aclam kaasaan doonayo calimo buu ka yimid culima maxaa ii hadhay calama wuu calaamadiyey iyo calimo oo macno badan aan idinku sheegay iyo caluma caluma un baa ii laaban saw maaha laqad saara daa cilmi laqad saara duu cilmin aw laqad saara daa cilmin ninku markuu cilmi u saaxiib noqdo welibana haabit ah cilmi dee ilaahay uu ku sugay ayaa la yidhahdaa caluma caluma waa cilmiga uu shaksigu ku sugan yahay wey waayo facuulada waxa lagu yaqaanaa waa sifooyinka maxayga ah sifooyinka haabitka ah ee ilaahay ruuxa u karumo oo kale karamka deeqda ma la iska keen keenaa waa tu ilahay uu ku dhaliyey kolkaa caluma ruuxa markay cilmiga ilaahay uu asal uga dhigo ayaa la yidhahdaa caluma caluma fulanu ninkaa hebelihii wuxuu noqday nin cilmigii uu ku biyo dhigay si fiican cilmigii uu degay baad odhanaysaa caluma kolkaa calima iyo caluma iyo calama macnaheygii waxaan umalaynaya waynu yar kala haynaa baana ila tahay soo saa maaha haddaba imika waxaynu qaadanay wax facalo la yidhaah iyo wax facilo la yidhaah iyo wax faculo la yidhaah iyo inaan ficilka si kaste loogu hadlaynin imika daruuba maan odhan karaa daruuba dariba maan odhan karaa ma dariba maan odhan karaa darabown baan odhanaya waayo macnihii baa isbedelaya de haddii kale macnihii baa isbedelaya kolkaa kelmadaha si kaste looguma dhawaaqee si keliya un baa loogu dhawaaqaa khudabadeenna marmar baad ka xishoonaysaa ina alxamda lilahi naxmuduhu kolkay leeyihiin naxmuduhu maxaa loo baahnaa naxmaduhu baa loo baahnaa soo mahay waynu arki doonaa iyadana insha allah mudaaric weeyaanoo halkeegaynu ku gaadhaynaa waa cibaarooyinkaynu doonayna inaynu iska saxno ama ardayda aynu ka saxno facala facila facula xarafka koobaad maxaa loo yaqaanaa sarfiiluhu muxuu u yaqaanaa xarafka labaadna maxaa loo yaqaanaa xarafka saddexaadna maxaa loo yaqaanaa intaasi waynu kala fahnaan u malaynaya arday kastaa imika toban ma iga siin karaa mid kaste facalo oo tobana iyo ficilo oo tobana iyo faculo oo tobana arsaama laysa siin karaa bal joogey ardayay waa laysa siin karaa soo maaha waa lasoo yar baadhaya un kitaabta ama maskaxdun baa laga soo shaqaysiinaya sax weeyi waxaynu doonaynaa qaacido kaleaynu isku sheegaynaa muctal iyo saxiix ayaa loo qaybiyaa kelmadaha ninka sarfiilihii ihi kelmad caafimaad qabta iyo kelmad bugta ayuu kala yaqaanaa muctal iyo saxiix kelmaddaasi waa muctal baa la odhanaya ama ficilkaasi waa muctal iyo ficilkaasi waa saxiix maxaynu nidhi ficilkaasi waa muctal iyo iyo ficilkaasi waa saxiix saana waa la kala yidhaahdaa kelmadaha farqiga udhaxeeya waa maxay muctalka iyo saxiixa muctalka waxaa loo yaqaanaa saddex xaraf kelmadda midun laga helo kelmadda haddii wow aad ka heshid muctal bay noqonaysaa wajaba ka warran wajaba fa'dii mayna wowba ahayn fa'dii maxay noqotay fa'dii wow bayba noqotay wow yaroo halkaa taaganun bay fa'dii noo noqotay kolkaa mayna muctal ahayn welibana muctalulfaa'i bilwaawi baa la yidhahdaa muctalulfaa'i wejaba maxaa loo yaqaanaa wacad oo kolkaa facalo way noqonaysaa ay maogtahay wejaba mayna facalo ahayn ficilona way noqonaysaayo wariso ka waran mayna ficilo ahayn iyadoo ficilaha mayna haddana fa'dii ayna wow kaga bukin faculona way noqonaysaayo waxaad ka warrantaa wadua wadua ninkii wuu iftiimay wuu weji dhalaalay wadi wadua wuu weysiistay maaha hadda wadua wuu dhalaalay weeyaan wadua si faculo maaha fa'dana mayna waa u ka degin kolkaa muctalulfaa'i bilwaawi facalo iyo ficilo iyo faculo intaba wuu noqonaya lakin waa muctal muctalna weeyaan muctalulfaa'i bilwaawi buuna kasii yahay atirsiinta haddii wow aad ka heshid meeluun muctal baa kelmaddaa la odhan haddaad ya ka heshidna waa saas oo kale oo ya'dii maxaa ka mid a waxaa laga yaabaa facalo inaad ya ka heshid yasara ka warran saw facalo maaha yasara hadda waa ficil maadi o mudaaric hamoodi yasara waaba saddexdii xarafun dee yasara waa ficil maadi oo facalaa maxaana ugu horeeya kolkaa waa muctal maaha abtirsiinahana maxay noqonaysaa muctalulfaa'i bilyaa'i yasara iyadoo ficilo ah ka warran yaisa ka warran yaisa yaisa yaisa sow ficilo maaha fa'dana maxay kaga bugtaa muctalulfaa'i bilyaa'i iyadoo faculo ah ka warran yaquda ka warran yaquda yaquda waa yaqdadii weya soo jeedkii ninku wuu soo jeedaa kolkaad leedahay yaquda miyayna faculo ahayn waana muctalulfaa'i bilyaa'i kolkaa wada fa-un bay ka wada bukaan waxaan tusaalaha idinku siinaya iminka haddaad wax wow a ka heshid baan kugu idhi iyo haddaad wax ya-a ka heshid iyo haddaad alif ka heshid alifkii un baa kuu laaban saw maaha alifkii waa maxay qaala ama qaama qaala ka warran alif muna ku jirin isagoo ficila ama jaa saw ficil maaha ficilkaa alifka wata qaala oo kale ama jaa oo kale ficilkaa alifka wata ma arkaysaa ataa iyo dacaa ficilkaa alifka xagga u dambaysa ku wata ama bartanka ku wata isagana muctal baa la yidhaha laakin qaala waa muctalulcayn saw maaha waayo qaafkuna waa fadii alifkuna waa caynkii laamka u dambeeyana waa laamkii kolkaa caynkii ayaa alif ah ataana a taa xarafka u dambeeyunbaa alif oo muctalo laam laamka dambu ka bukaa waxaan ku idhi haddii kelmadda fa'deeda ama caynkeega ama laamkeega aad ku heshid saddex xaraf midun muctal inay tahay baad ku magacaabi haddaad saddexdaa eg fa iyo cayn iyo laam sow kelmaddu kama koobna saddexdaa meelood meel un haddaad wow kaga aragtid ama ya kaga aragtid ama aad alif kaga aragtid maxaad kelmaddaa ku magacaabi muctal bal haddaba sheekh su-aal iga jawaab kuma iga jawaaba baljoogey ha bal haddaa waxaan doonayaa ardaygaasi iga jawaab bal hadda adigu ha bal waxaad ka warrantaa wasaba ma muctal ba mise waa saxiix xarafay ku bugtaana waa maxay ma ba'ba waa wow ba'du xuruufulcillaha may ku jirtaa kuma jirto maasha allah iska kii gaadheen ma arkaysaa kolkaa saddex xarafun baa xurufulcillo la yidhaha wow iyo ya iyo alif waawga iyo ya-da iyo alifka saddexdaa xaraf ayaa xurufulcillo la yidhaahdaa waynu fahanaysa kelmadday galaanna waa kelmad bugta muctal baa la yidhaha kelmadda magaceeda saxiix ahayn isagoo facala calima miyuuna saxiixayn isagoo ficilaah shaaruufa miyuuna saxiixayn isagoo faculaah alculuma ka warrama wada saxiix baynu ku magacaabaynaa waxa noocaas oo kale ana maynu fahnay iminka waynu fahnay haddaba in sha allahu tacaala inagoo muctalkaa iyo saxiix akele ma muctal baa mise waa saxiix yaa ka jawaabaya akele waa maxay akele waa muctal sow maaha bal hadda ii kaadiya waynu ardaydaynu eegaynaa bal intaa waa saxiixdii farta ha taagaan inta waa saxiix lihi saaxiib alalfiyana waa saxiix buu yidhi maad ka daysay waaye waa la taagay waaye inta waa muctal lihina farta ha taagaan inta waa muctal lihi haddaba in sha allahu tacaala anaa idinkala saxaya akala waa saxiix sababtu waxa weeyaan hadda aadaynu isku maqalay dhegaysta ardayay waxaan doonayaa intaan fahmin inay fahantaan doonayaa akala waa saxiix sababtuna waxa weeyaan saddexdii xaraf ee muctalkaha midna kuma jiro wow maad ku arkaysiin ya miyaad ku arkaysiin labadaa marka horeba shakinigagama jirin baad tidhahdeen inayna ku jirin alifna kuma jiro alifka waxa loo yaqaanaa ka reeban alifka xarafka waa ka reeban ka xarakaysanna hamsaa la yidhaahdaa arakale maxaa ku jira hamsaa ku jira kolkaa hamsuuna xurufulcillaha ka mid maaha dee sheekh ya laakiin su xagga kitaabadiisi iyo qaabka loo qoro unbaa marna calaa suurati alwaaw marna calaa suurati alyaa marna calaa suurati alif soo saa maaha laakin waa hamsa la yidhahyo hamsuuna maaha muctal sa'ala imika waa saxiix sa'ala soo saa mahayn qara'a waa maxay imika qara'a soo saxiix maaha in sha allahu tacaala waynu fahnaan u malaynayaa halkaasuu caawa inoogu joogaya cashir ahaan qaybtan raxiim xalay waxaynu caddaynay ficilku inuu muctal iyo saxiix u qaybsamo sow run ma ahayn mid kastee daabidkiisi iyo qaaci iyo waanu caddaynay waxa lagaga garanaya ka kale sow dhab ma ahayn haddaba muctalku qaybuu leeyahay saxiixuna qaybuu leeyahay muctalka qaybihiisu haddaan muctalka soo horraysiiyo muctalku waa saddex qayb waxa weeyaan muctalku shan qaybood shan qaybood buu muctalku ka kooban yahay khamsa muctalku imisuu ka kooban yahay shan qaybood buu ka kooban yahay muctalulfa muctalulfa waa ka koobaad muctalulfa muctalulcayn waa ka labaad muctalulcayn muctalulaam waa ka saddexaad muctalulaam ku laamka ka buka saddex ma iga haysaa lafiif maqruuna lafiif maqruun lafiifun maqruunun lafiifun maqruunun waa ka afraad lafiifun maqruunun lafiif maqruun maqruun waa miim iyo qaaf iyo ra iyo waaw iyo nuun maqruun qarana qiraan waad garanaysiin maqruun ka shanaad lafiif mafruuq lafiif mafruuq magacyadan qora marka dambe aynu fahmi doonaa insha allah لفيف مفروق آه. مفروق وفرق جيدي خلاص عردي ويان لفيف مفروق شنطة مقع ميقا هي ستين هذا معتل مقشين وشنطة أول معتل الفأ وحلوغة جيدا اك معتل الفأ كل قينو لا نحي هل كفاء ذا أي واوي كدق انتهي أمايئي ألف مي كدقي كرتا مايا وأول نطق المرئي حرف محركون هل كفاء ذا محمد معتل الفأ كدقه واو أما يا ما شاء الله marka inu muctalul cayn leenahay muctalul cayn halka fa'da labadii un baa ka degaya alifka iskaga batag labadii ama wow baa ka degaya halka caynka ama ya baa ka degaya halka caynka maxaa ka degaya baynu nidhi ama waaw ama ya waaw iyo ya labadaa midun baa ka degaya maxaad ii haysiin muctalul caynkiina saw tusaalaha kuma saw kumaan sheegin muxuu yahay muctalulaamkana halka laamka ayay amaa waawi ka degan tahay amaa yi-i ka degan tahay alifkana sarfigu xarful cilaba uma yaqaano waa kiniinka yaree la qaatay xanuunka loo liqo kelmadda bugta marka ay dhakhtarka timaado dawada loo qoraa alifa alifku waa waxa lagu daweeyo wax alifku sidiisa xarful cillo uma aha marka sarfiga la joogo armaadi fahanteen xarful cilluhu cinda suraaf waa waawga iyo ya-da laakiin kolka kelmadda wow laga helo xanuun baa laga helay saw maaha saw kiniin lama siiyo ruuxa lagu daweeyo kelmadda kiniinkeegaa alifa alifun baa loo dhiibaa waad ladnaadaysaa alif kaa qaadan baa la odhani haddii kelmadda ya laga helana alifun baa loo dhiibaa kolkaa alifku waa kiniinkii yaraa ee kelmadda la siinayey eeg xarful cilluhu waa maxay ragga sarfiyiinta agtooda waaw iyo ya haddaba sidaa darteed muctalulfa'a halka fa'da maxaa ka gelaya amaa wow amaa ya muctalul caynkana halka caynka maxaa ka gelaya amaa waaw amaa ya muctalulaamkana halka laamka maxaa ka gelaya amaa waaw amaa ya armayga haysataa waa maxay lafiifka maqruunkiihi haddaad lafiif maqasho lafiifka maad garanaysaa lafiifun waa laam iyo fa iyo ya iyo fa kale lafiifun soo saa maaha lafiifku waa waxa duuduuban lafa wuu duuduubay baa la yidhaahdaa lafa maydaan dhaxalka arki jirin masalatu lmalfuufa masalatu lmalfuufa ma ma xusuusantihiin dhaxalka marka laga hadlayo masalatu lmalfuufadii baad garanay waa lafiifkan lafiifku waa waxa duuduuban maqruunkuna la xidhiidhiyey kolkaa lafiifka maqruunka waxaa loo yaqaanaa ficilku marka caynka iyo laamka labadaa xaraf oo isku xigay xarfulcillihii uu ka wada galo caynka iyo laamku saw iskuna xigaan xarfulcilla hadduu wada galo ka waran eeg waa lafiif waxa duuduubani waa maxay ruuxu markuu xanuunsanayo maan la dadin maan bustaha la huwinin laba xaraf oo xanuunsanayaa kelmadii laga heloo duuduuban waa lafiif waa laba duuduuban waana maqruun oo maqruunku waa maxay way xidhiidhsan yihiin waa caynka iyo laamku mayna isku xigin cayn iyo laam way isku xigaan dee tusaaluhu waa maxay eeg cawaa ka waran cawaa cawa dhi'ibu cawaa cawaya weeyaan asalku tee cawaya cawaya mun wow caynkii muuna wow noqonin cawaya cawaabaa loogu dhawaaqaayo ka warrama ama xayiyaba dhe xayiya ama cayiya xayiya xayiya xayiya kolkaan idhaahdo caynkii mun ya noqon laamkiina muna ya noqon labada iyo ood waa laba bukoo duuduubanoo lafiifa waana maqruun oo xarfuma dhexeeya way isku xigaan lafiif maqruuna waa markuu ficilku ka buko caynka iyo laamka lafiifka mafruuqiihina waa mafruuq oo xarfulcillaha labada meelood ka galay unbaa la kala geeyey waa markuu ficilku ka bukoodo fa'da iyo laamka fa'da iyo fa'da iyo laamka hadduu ka bukoodo ficilka magaciisu muxuu noqonayaa lafiif mafruuqa tusaaluhuna waa maxay weliya hadduu ficilo yahay dee weliya iminka weliya markaan weliye idhaa waliya halkay ka bugtaa fa'dii way ka bugtaa iyo wow baa degay laamkiina way ka bugtaa oo maxaa degay ya waa lafiif haddaba laba meelood bay ka duuduubantahay ka xanuunsanaysaa waana mafruuq oo labadan xaraf ee buka waa la kala farqiyo waa la kala geeyey oo maxaa lagu kala farqiyey xaraf saxiixa oo caynkiiba dee saxiixa weliya weliye caynkeegu muna laam ahayn laamkuna muna saxiix ahayn waa mafruuqo waa la kala kaxeeyey almuhim waxaan doonayaa shantaa magac inaad dakada ka qabatiin muctalulfa iyo muctalulcayn iyo muctalulaam iyo lafiif maqruun ah iyo lafiif mafruuq ah waa shantaa muctalka ficilku waynu fahanay saw maaha muctalulfa'a ma taqaanaa aras baa la yidhaha magaciisa aras magac kaluu leeyaho aras ah muctalulfa iyo aras aras arasna waa la yidhahdaa xagga sarfiyiinta aras arasow maxaa tahay arasku ra'sigu muna madaxa ahayn aras waa kii madaxa ka xanuunsanayey ar madaxa ficilku muna fa'da ahayn muctalulfu'u waa aras oo madaxuu ka bukaa aras aras ma qorteen in magacii muctalulfa'na waa la yidhaha arasna waa la yidhaha magac saddexaad buu leeyaho mihaal baa la yidhaha mihaal mihaal mihaalun mihaalna waa la yidhaha oo mihaalku waa maxay bal joogay wuxuu muctalulfu lamid yahay صaxiixa oo kale waa milu صaxiix oo kale iclaal kuma dhaco miaal waxaa loogu bixiyey waa milu صaxiix muctalulfa saddex magac buu leeyahay mar muctalulfa baa la yidhaha marna aras baa la yidhaha marna maxaa la yidhaahdaa marna miaal baa la yidhaha ma sha allah muctalulcaynka miya muctalulcaynka waxaa loo yaqaanaa mar muctalulcayn baa la yidhaahdaa marna ajwaf baa la yidhaha ajwaf ajwafku waa maxay jawf weeyaanoo joofku waa halkan gudaha waa bartanka kii bartanka ka xanuunsanayey weeyaan muctalulcayn caynku muna bartankii ahayn bartankuu ka bukaa hadduu ficilku caynka ka buko ajwaf iyo muctalulcayn labadaba waa la yidhahdaa labada magacba uu leeyahay muctalulaamkii baa inoo soo hadhay soo maaha muctalulaam waa loo yaqaanaa naaqisna waa la yidhaha naaqis naaqis oo bal joogay naaqis maxaa loogu bixiyey ficilku markuu laamka ka buko laamka laftarkiisaa la xadfaa oo la nuqsaamiyaa ataa fa'du mayna hamsaha ahayn a caynkiina muna ta'da ahayn ataa markaan qoro laamkii mee ataa laamkeygii mee ataa ataa laamkeygii saw alifkaa u dambeeye ya-da a maaha haddaba taa u ta'niis balgeli atad kolkaan idhaa laamkii mee wuu tegey wuu ina daayey waa la xadfay laamkii atad waayo xarafka ta'da reebani waa xarfu taaniis oo sarfi kama hadlo taa taaniis baa la yidhaha laba xarafun baaba soo hadhoo laamkii baa maqan naaqis waxaa loogu bixiyey marmar baa laamka laga xadfaa idhaha weeyaan kolkaa muctalulaam waa la yidhaha naaqisna waa la yidhaha magaca saddexaad buu leeyahoo dularbaca baa la yidhaha dularbaca dularbaca dularbaca dularbac dularbac waxaa loogu bixiyey kii afarta xaraf watay afar xaraf buu marmarka bedhkood noqdaa taa facalta marka loo tiiriyo ayuu afar xaraf noqdaa ataa bal taa facalta geli ataytu mise xaraf bay ka kooban tahay afar xaraf mayna ka koobnayn ataytu dularbaca baa loo yaqaanaa saddex magac buu leeyahay mar muctalulaan baa la yidhah marna naaqis baa la yidhah marna dularbaca baa la yidhaahdaa lafiifka maqruunkiihi magacaa un buu leeyahay isagu lafiifka mafruuqiihina magacaa un buu leeyahay isaguna ardayay muctalka imisu inoo noqday shan saw maaha saw shan inoomama noqonin haddaba shantaa bal aynu yar kala dhegdhegne inagoon tirada badinayn saw shan inooma aha muctalkii muxuu inoo noqday baynu nidhi shan bal hadda shantaa aynu yar eegno shantaa uu muctalku ka kooban yahay muctalulfa waa laba qaybood muctalulfa waa laba qaybood waayo inuu wow ku buko oo muctalulfaai bilwaawi uu yahay iyo inuu ya ku buko oo muctalulfaai bilyaai yahay muctalulfa saw laba qaybood kama koobnaanin muctalulcaynna waa labadaa qayboodun muctalulcayni bilwaawi iyo muctalulcayni bilyaai imisuu noqday isna laba qaybood muctalulaamna waa laba qayboodun waa labadaa laftarkoogin weeyaan muctalulaami bilwaawi iyo muctalulaami bilyaai lix baad sii maraysaa saw maaha saw lix ma sii maraysid ardayay hadda imismaqalo saw lix ma marayno ya muctalulfi'i labu inoo noqday muctalulcaynkiina labu inoo noqday muctalulaamkiina labu inoo noqday labada lafiif intaynu halkaa yar dhiganno imika saw lix maynaan haysanin lixdaa waxaynu ku dhufanaynaa saddex lix saddex ku dhufta saddexda lagu dhufanayo miyaad garanaysiin waayo facala iyo facile iyo facula ayaynu ku dhufanaynaa oo muctalulfu saw laba ma ahayn labadii oo facala ah waa laba iyo labadii oo ficila iyo labadii oo facila muctalfu waaba lix muctalul aynkuna waa lix muctalul laamkuna waa lix muctalul fu waa lix oo muctalul fa markuu ficilku yahay waa lix oo hadduu wow ku buko saddex baa ka soo baxaya waayo ficilkan muctalul fa bil waawi oo facala iyo isagii oo ficila iyo isagii oo facila haddana muctalul fa bil yaa iyo facala isagii oo ficila isagii oo facila muctalul aynkuna waa lix daa muctalulaamkuna waa lix daa soo sideed iyo toban igama haysid bal sideed iyo tobankaa tusaalahooga eega hadda muctalulfa lixdiisa ayaan iskugu kii sardinayaa muctalulfa lixdiisa iga qora wajaba wajaba waritha wajaba waritha ma haysatiin wadua wadua maxaad iga haysatiin saddexdaba min muctalufai bili waawi ahayn muctalufai bili yaa igiin baan haddana u gudbayaa kaasi bili waawi buu ahaay yaa saara yaa saara yaa iisa yaa iisa yaa quuda yaa quuda yaa quuda ya iyo qaaf iyo daa yaa quuda muctalulfi imisuu noqday imisa tusaalaad haysataa lix saw maaha muctalul caynkii baan kuugu xijisiinayaa iyo dhegayso qaala khaafa taala taala taala waa qaala iyo khaafa iyo taala saddex ma iga haysatiin halkaana saddexduba wadawow bay ku bukaan iyagaa unoo ya ku bukana baaca waa muctalulcayni bilyaa iyo imikana baaca baaca ma tidhaahdeen naala naala ma tidhaahdeen haaa haaa haaa haaa ma tidhaahdeen saddexdanna mayna muctalulfa muctalulcayni bilyaai ahayn lixdaasi waa muctalulcayn saddexda horena muctalulcayni bilwaawi saddexdan damara muctalulcayni bilyaai muctalulaamka lixdiisii un baa i hadhay maaha waxa weeye muctalulaami bilwaawi markaan soo qaato dacaa dacaa waa muctalulaami bilwaawi dacaa ma tidhaahdeen dacaa ma tidhahdeen arday saruwa kada saruwadaasi ficilay naga noqonaysaa ee ficilaan doonaya inaan kasoo horeysiiye radiya radiya radiya saruwa waa siin saruwa saruwa saruwa ha sa siin iyo ra iyo waaw saruwa arday intaana ma haysatiin muctalulaami bilyaa-igii unbaa ii laaban sow maaha muctalulaami bilyaa-i ataa ataa ataa khafiya khafiya nahuwa nahuwa nahuwa nuun iyo haa iyo waaw nahuwa nahuwa nahuwa saddexdaa iminka u dambeeyaana waa muctalulaami bilyaa-i oo saddexduba ya- bay ku bukaan maydan iga haynin muctalulaami muctalulaamka lixdiisiina lixdii muctalulaamka ma iga haysatiin lixdii muctalulaamka ood iga haysiin saw ma ahayn dacaa dacaa iyo radiya iyo sarwa saddexdaasay kala yihiin iyagoo saddexda saddexda wasan kala qaabinaya waad iga haysiin saw ma ahayn lafiifkii baa inoo yimid saw maaha lix iyo toban horta halkaasi kumaynaan haysanin lafiifku hadduu yahay maqruun lafiifka maqruunkiihi lafiifka maqruunka ah saddex hortaa waxaad lafiifka maqruunka ah facaliyo facilo unbuu ka yimaadaa faculo male luqa alcarabiya faculoo lafiif maqruuna ma jirto nawaa ama xawaa xawaa xawaa iyo nawaa waa isku midun xawaa xawaa mayna lafiif maqruuna ahayn cayn iyo laan buu ka bukaadee xawaa iyo isagaasoo ficilo ah waa maxay kolkuu ficilo yahayna qawiya qawiya qawiya labadaasi waa maxay lafiifkii maqruunka ahaa soo ma ahayn oo lafiifka maqruunkii marna waa facalo waa xawaa marna waa ficilo waa qawiya ficilo isagu ihina maba jiro lafiifka mafruuqa ah mafruuq markuu noqonayo waa labuun isaguna oo hadduu facalo yahay waa wacaa wacaa lafiif mafruuq ah wacaa wacaa wacaa waa mafruuqii ma og tahay isagiiyo maqru isagiiyo ficilo ana weliya weliya isagiiyo ficilihina waa weliya waliya weliya in sha allah imika labaatan ma iga haysatiin ardayay labaatan erey ma iga haysatiin muctalkii wuu inoo barakoobo o imisuu inoo noqday eeg sideed iyo toban maad tidhahdeen ma imisaanu ta haysanaa ya ma labiyo labaatan ba saw lix iyo toban halkii hore kuma inaan haysanin ma sideed iyo toban ha waa runtiinu sideed iyo toban baynu haysanay soo ma ahayn afartan dambuunu gee labiyo labaatankaa shara xooga markaynu dhammayno hadda labiyo labaatankan iminka su-aalaad badan baa idinku laaban oon arkayaa shara xooga markaynu soo bilowno aynu dhammayno sarfirayow baynu noqonaynaa markaasaynu kitaabkeenaa soo gelaynaa hadda aadii maqla tankaa markaynu bilowno ee kelmad hadda hadday iminka labayo labaatanka aad garan la-dihiin waxaan doonayaa caawa inaad magaca sii xiftidiin mid kasta magaciisa iyo tusaalaha usii xiftiya habeenada soo socdana insha allah wixii su-aala iyo wixii sharaxa iyo waxaas aynu qaabili doonaa imika muctalulaamka markaan marayey muctalulaamka lixda muctalulaamka ah saddexda hore waawiga ah radiya baa idinku jirta radiya soo saddexda waawigaa kuma jirto mayna yana aydaan arkaynin sarfiiluhu ya-daa ya uma arkay waaw buu u arkaa daliilkuna waa masterko ilaahay baa qur'aanka ku yidhi waridwaanun min allahi akbar ilaahay ma ridyaanun buu yidhi ridyaanun miyay qur-aanka ku jirtaa hadday ya tahay yadani ridyaanun baa la odhan lahaa inay ya-dani wow tahay masterkaa daliilu ah waridwaanun min allahi akbar an ma garatay eeg saddexda yaa'iga ama garanaysaa nahuwa baa idinku jirta hadda muctalulaamkoon nahuwa baa idinku jirta yaaiga nahuwa saw yaa'iga kuma jirto maxaana u dambeeya waaw baa u dambeeya saw maaha wowgan sarfiiluhu wuxuu uqiimaynayaa inuuna wow ahayna ya yahay nuhya baa la yidhaha nuhya wadaka fika nuhyatin kii odhan jiray soo ma ahayn akhdariga wadaka fika nuhya nuhya ya weeyaan oo wowgani sababtuu u yimid ahlu tajwiidkuna way yaqaaniin culimada carabiguna way yaqaaniin oo ya-da hadday dama ka hor marto wow baa loo bedelaa iyadoo ya ahaan jirtay baa suuradun wow laga dhigaa waa insha allah waynu arki doonaa sharaxa caawa waxaan diidayaa sharaxa haddaynu bilowno waktigii baa inaga dhacay imika labiyo labaatankii su-aalood ee xalay aynu sheegnay ayaynu sharxaynaa insha allahu tacaala labiyo labaatankaa markaynu sharaxnaynu fahmi doonaa shara xoog usbuuc baa laga yaabaa inuu inagu qaato laakiin wakti dheer waxaynu xalay isku ogeyn muctalulfu lix qaybood buu ka kooban yahay saw saa ma ahayn ar muctalulfa imisu ka koobnaa lix qaybood oo lixdaasi maxay ahaayeen saddex muctalulfaai bilwaawi bay ahaayeen saddexna muctalulfaai bilyaai bay ahaayeen saw saa ma ahayn haddaan si kale u dhigo lixdaa laba facalo bay ahaayeen facaloo fa'da wow kaga bugta iyo iyadoo ya kaga bugta wajaba iyo yasara labana ficilo bay ahaayeen warisa iyo ya-isa waa ficilo oo labada jeerba fa'da ka bugta oo marna wow ku bugta marna ya ku bugta labana faculay ahaayeen wajuda ama wadu'a kolba wixii idiin qornaa iyo yaquda lixdii muctalulfaai bilwa muctalulfu lix buu ka koobnaa lixdaa laba facalay ahaayeen labana facilay ahaayeen labana faculay ahaayeen haddaan doonnana lixdaa saddex waa muctalulfaai bilwaawi saddexna waa muctalulfaai bilyaai waa su-aal madoonta intaasi muctalulfaai bilwaawi waa loo duceeyey oo magiciisa mihaal baa la yidhaha mihaal asmaadan xalay qornay mihaal baa ka mid ahaa maxaa mihaal loogu bixiyey likownihi mumaathilan lisaxiix eeg waxaa mihaal loogu bixiyey sababtu waxa weeyaan ficilku markuu facalo yahay hadduu fa'da ka buko facaladii caddayd uunbuu ahaanayaa wax isbedelihi kuma dhaco hadduu ficilo yahayna ficiladii saxda ahayd unbuu noqonayaa isbedel kuma dhaco hadduu faculo yahayna faculadii saxda ahayd unbuu noqonayaa kolkuu mihaalka kolkuu muctalulfa'a yahay oo muctalulfa'a hadduu xanuun kugu dhaco sow ma dhuubatid muctalulfi'i markuu fa'da ka xanuunsaday wax isbedelihi kuma imanin sidiisii saxiixa oo kale unbuu noqday kolkaasaa la yidhi war magaciisu waa mihaalo waaba milu saxiix oo kale isagoo buka ayuu milu saxiix iyo isbedelba male tusaale yar daraba saw saxiix facalaa maaha daraba inay facalo tahay ma cid baa shikisan maya soo maahayn wajaba saw facalo muctala maaha inay facalo tahay wajaba ma cid baa iyadana shikisan saw mila saxiix ma noqon haddaba lixdaa muctalulfa'a loo yaqaanaa waa hadalmadoonto lixda hadda muctalulfa'a bilwaawi waa muctalulfa'a ama bilwaawi ha noqda ama bilya iyo waa hadalmadoonto aad bay u fudud yihiin iminka haddaan facalo soo qaado toban baan mar qura kuu tirin karaa oo fa'da wow kaga buka wajaba waxba ha qorina intani qoraal ma doonayo muctalulfa'a bilwaawi sharaxaa yarun baan doonaya uga jeeday wajaba wacada waqada wahaba wadaaca wathaaba waka wakaza waka waxaan doonaya waqaba walada dee haddaynu wadno waynu wadaynaa un kolkaa muctalulfaai bilwaawi aad buu u badan yahay markuu facalo yahay muctalulfaai bilyaa markii facalo noqdo waaba dhowr kelmadood culimada u badiyey shan bay yidhahdeena saddex unba mashhuura yasara yamana yanaca wax kale maba jiraan sheekh ha isku daalinin armay maqashaa waa saddexdaa kelmadood inuu yasaro noqdo iyo inuu yaiso noqdo cafwan inuu yasaro noqdo iyo inuu yanaca noqdo iyo inuu yamana noqdo iska dhaaf wax kale facaladu markay fa'da ya kaga bugto tiro badan lagaama codsan kare waaba intaa un adigu alxaasil muctalulfa amaa wow ha ku buko amaa ya ha ku bukae waa mila saxiix oo hadal uma baahna nin kastoo mubtadaa fahmaya intaa maynu garanay lixdii muctalulfa maynaga baxay lixdii muctalulfa weynaga baxay ayaa inoo yimid lixda muctalulcaynka ah lixda muctalulcaynkaa soo ma garanaysiin saddexna sow wow kuma bukaan oo caynka kagama bukaan saddexna sow ya kuma bukaan waa haa haddaan doonno lixda muctalulcaynka ah laba kamidihina waa facala oo dee facalo oo caynka wow kaga bugta iyo iyadoo caynka ya kaga bugta haddana facilo oo caynka wow kaga bugta iyo facilo oo caynka ya kaga bugta haddana faculo oo caynka wow kaga bugta iyo faculo oo caynka ya kaga bugta lixdiiba mayna iga dhannayn lixda muctalulcaynku isbeddel bay keenaan bal hadda sidaa xalay u qoratay si ka duwan baan kuugu qorayaa eeg muctalul eeg facalo horta qoro facala labada facala ayaan doonayaa inaynu caawa intaan baynu sharxayna insha allah labada facala muctalulcayni bilwaa horta muctalulcayn qoro muctalulcayn muctalulcayn ma qoratay min facala hadda facala xarakayso muctalulcayn min facala qaala tusaalaha koobaad qaala qaala tusaalaha koobaad tusaalaha labaadna baaca tusaalaha koobaad waa maxay tusaalaha koobaad waa qaala tusaalaha labaadna haddaba qaala waa facaloo caynkii wow kaga bugtaa baacana waa facaladii uno caynkii ya kaga bugtaa waad qoratay soo mahayn haddana min ficilo qoro min ficila ficilo labadeedii baan doonaya haddana inaynu sheegne min ficilo ma tidhi khaafa khaafa iyo naala khaafa iyo naala khaafa iyo naala ma iga haysataa khaafiya naala halkaana haddana min faculo qoro waana muctalulcaynkii unde lixda tusaalaba min facula taala taala iyo haaa taala iyo haaa faculana labadiisii ma iga haysataa muctalulcaynka lixdiisiiba sow kumaan qorin aag ficil kaste ama facala markaan socdo tusaalahan horraysiinayaa waa markuu wowga ku bugtay ficilana waxaan ku bilaabayaa kii wowga faculo waxaan ku bilaabayaa kii wowga soo saa maaha iminka qaala iyo baaca facalo weeyaan labaduba sow maaha qaala maxay ku bugtaa baacana maxay ku bugtaa khaafa iyo naalana ka horunbaa wow ku buka ka dambena yabuu ku bukaa haddaba ardayay muctalulcaynka hadal buu u baahan yahay iyo sharax sarfigii caawa un baan halkaa in yaroo bildhaan a idinka tusi doonaa insha allahu tacaala waayo weli tus arar baynu ku jirnaayo maogtihin waa arar baynu ku jirnaayo weli kitaaba maynaan dul fadhiisanin arartaa markaynu fahno kitaabka idinkaa ku dhagagicin doona insha allah waxaan doonayaa iminka waxaan idinku idhi qaala waa facala baan idinku idhi hadalkaas idinma dhadhamayo waan arkaa soo saa maaha war qaala inay facalo tahay miyuu dhadhamayaa waa maya baaca inay facalo tahay miyuu dhadhamayaa waa maya maxaa sababay waxaynu nidhi waxaasi waa wasankaa marka la leeyahay laba dhinac ha laga eegaynu isku ogeyn labada dhinac muxuu ahaa xagga cadadka xuruufta iyo xagga xarakada haddaba cadadkii way iska waafaqsan yihiin laakiin xarakadii bayna iska waafaqsanayn ikhtalafa alwasnu walmawsuun wasankii oo facalo ah iyo mawsuunka oo qaalo ah ayaa iskhilaafay xaggii xarakadayna isku khilaafeen xalku waa maxay waxa weeyaan qaalo asalkeega hore eeg qaalo sow alif kuma jiro alifkaasi sow maynaan odhanin waa waxa wax lagu daweeye wow bay ku bugtaa sow malihin qaalo haddaba halka alifka wow farxisan keen asalka qaala muxuu ahaan jiray kolka qawala aan ugu dhawaaqa miyayna qawala facalo ahayn qawala waa maxay baynu nidhi waa facala maa shaa allah inay facalo tahay minkay idin caddahay haddaba sarfigu qawalo markii asalku qawalo markuu ahaa qawala sarfigu qaacidu adeegsadaa waa lix qaacido sarfigoo dhani sarfigaad maqasheen waa lix qaacido qaacido ka midaan caawa halkan ka gaadhaynaa qawala qaacidadaa qora saw qawala ma noqon taxaraka xarfu lcille taxaraka xarfu lcille wanfataxa maa qablahu wanfataxa maa qablahu taxaraka xarfu lcille wanfataxa maa qablahu ha qawalo weeyaan marka hore taxaraka xarfu lcille وانفتح ما قبله وانفتح ما قبله قلبت العلة ألفا قلبت العلة ألفا قلبت العلة ألفا قلبت العلة ألفا وها وقاف قاف قلبت العلة ألفا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلبت العلة ألفا qulibat alcillatu alifan waad qorteen baan filaya haddaba eeg qaala asalkeegii muxuu ahaa qawala buu ahaa qawala oo halka alifka wow baa yaalay wowgaasina wuu fadxisnaa qawala qaacido sarfiya baa jirta waa qaacido mashhuur ah mashhuur ah mashhuur ah qaacidadaasi waxay odhanaysaa haddaad xarful cille xarakoobay aragto xarfulcilla hadduu xarakoobo xarfulcillu se wow iyo ya maaha xarakadu qaadanayaana saw fadxo kasro damo maaha hadduu xarfulcillaba xarakoobo uwa xarako la yidhaahba qaato xaraf xagga hore ka xigaana uu fadxo qaato xarfulcillaha waxa waajib ah in alif loo bedelo qawala wowgu muxuu muuna xarfulcillo ahayn miyuuna xarakoobin wowgana maxaa xagga hore ka maray xaraf fadxisan wowgii alif ka dhiga kolkaa qawala asalkeegu qaala asalkeegu qawala buu ahaa qaacidadii sarfigu markay ku dhacdayna waxay isku bedeshay qaala haddaba xanuunka unbaa bedelay e qaala facala bay ahayd oo asalkaa qawala ahaayo way iswaafaqsanaayeen qaala asalkeegu saw qawala ma ahayn saw markaa facalo sax ama noqon qaacidada ku dhacday ma haysin qalbi baa la yidhaha qaacidada sarfigu waa qawaacidku ka hadla mid kamid a qaacidatlqalbi qaacidada qalbiga loo yaqaana ku dhacday qaacidada qalbiguna waa maxay bal joogay qaacidada qalbigaan sheegaynaa waa taxaraka xarfulcille waاnfataxa maa qablahu qulibat alcillatu alifan fasaara qaala ardayay laba dhinac ayay su-aali iga garab taallaa may waa qaaf laba dhinac bay su-aali iga garab taallaa labada dhinac ay su-aashu iga garab taallaa waxa weeyaan qaala ficilka qaala ah midi waa mida waxaan sheegay in halka alifka waawi ay taalay halka alifka maxaa yaalay baan idin idhi waaw baa taalay baan idin idhi oo halka alifka mayna yi ooli karayn oon qayalo la odhan karayn qayala waayo ya-dana alifun baa laga dhigaa sida baaco waa bayacade baaca iminka alifkaasi ya buu ka yimid oo bayaco weeyaan asalku ali ya-da iyo wowgaba alif baa laga dhigaa haddaba alifkaasi inuu wow ka yimid iyo inuu ya ka yimid ardayay maxaan ku kala gartaa horta halkaa alifkaasi inuu wow joogay maada iminka ma wow baynu ku aragnay inagu inagunba qawala nidhi sow maaha halkaa alifka inuu wow yaalo daliilka too na tusinaya ayaynu u baahannahay daliilka ina tusinaya inay meeshaa alifka waawitaalay maxaan ku gartay ani alifun baa inagu soo gaadho kitaabta iyo carabiga iyadoo alifun baynu aragneen waxaa jira masderka ayaynu u daliishanaynaa masderka qaala masderkeegu waa maxay ya xarafka aynu baadhaynaa halku yaallaa qaafka iyo laamka xarafka udhexeeya sow maaha xarafka qaafka iyo laamka udhexeeyaa ma wowba mise waa ya-sow iskuma hayno marley alif maaha o alifku asal maahe kolkaa masderka markaynu qawlu nidhaahno qaafka iyo laamka maxaa udhexeeya kolkaa inuu halkii wow yaallay baynu garanay armay fahanteen qaala inay kolkaa alifkaasi inuu wow ka yimid oo asalkeegu wow uu ahaa masterkaa iigu daliila oo masterkaa qawlun ah haddaan doono daliil labaad baan idin siinayaa qaala marka la mudaariceeyo alifku xarafku ku xigaa waa kee horta qaafka saw maaha alifku xarafka ka horeeya sow qaafka maaha mudaarica qaafkaa xarafka sii daba dhici doonay xalka alifka ah ayaynu u baahan nahay inuu ya noqday inuu wow noqdo soo maahayn haddaan mudaariceeyo wowgii baa ii caddaanaya bal qaalo mudaariceed qaafkii maxaa daba dhacay yaquulu qaafkii maxaa daba dhacay waaw baa daba dhacay yaquulu halkaasina muuna daliil labaad ahayn oo caddaynaya alifkaasi inuu wow ka yimid waa daliil labaad ee ma arkaysaa eeg laakiin baaca way ka duwan tahay oo baaca alifkaasi ya-buu ka yimid baaca alifku ya-buu ka yimid oo asalka baaca muxuu ahaa iyadoo faclo ah bayaca maxaan ku gartay baaca alifkeegu inuu ya ka yimid dee masderkii oo baaca bal masderkeega ii sheeg baycun arbaycun ka warrama baycun maxaa ba'dii daba dhacay baycun kolkaan idha masderkaasi miyuuna caddaynin halkii alifka inay ya'taallay arma caddeeye horta idinkaa ila arkaye so waan idinku qasbayaa wuu caddeeyey bal dhinac kale aan udhigay daliil labaad e baaca bal mudaaricee ba'daa ya-yar baa daba dhici doontee yabiicu yabuucu haddii la odhan lahaa baaca bawaca bay noqon lahayd yabuucu haddii laodhan sida yaquuludii oo kale armay garateen waxaa jira qaala alifkaasi wow buu ka yimid baacana alifkaasi ya buu ka yimid kolkaa qaala iyo baaca labaduba waa facala oo alifkii unbaa midna wow aynu ka dhigaynaa midna aynu ya ka dhigaynaa qaala kolkaa waa facalo oo caynka ka bogta oo wow ka bogta asalku muxuu noqonayaa qawaala faacana waa facala oo caynka ya kaga bogta asalku muxuu noqonayaa bayaca haddaba qaaladiiyo baacadii mid kasta alifun baa joogaye alifkani inuu wow ka yimid iyo inuu ya ka yimid maxaan ku kala gartay oo baacadaba maan bawaca iska idhaahda haddaan doono bawaca oo facalo oo caynka ka bogta wow ka bogta ka dhigo waxaa diidayaa masderka iyo mudaarica labada daliilan idin keeni ma haysatiin labadaa daliilun idinku qaata waa maa sha allah yakfiikum dhinac kaleaan idinka eegaya ardayay qaala alifkaasi inuu wow ka y qaala alifku inuu wow ka yimid soo maynaan caddaynin ya qaala alifku inuu wow ka yimid soo maynaan caddaynin una ya ka imanin oo laba daliil soo idiinma sheegin baacana alifkaasi inuu ya ka yimid sow maanaan caddaynin ya oo laba daliil iyadana uma sheegin baaca alifkeegu inuu ya ka yimid ha haddaba garanay qaala alifkeegu inuu wow ka yimide qaala alifkeegu inuu wow ka yimid garanaye wowgaasi miyuu fadxisnaa mise wuu kasrisnaa mise wuu damisnaa oo qaala hadduu wowgu damisnaa faciluu noqoni oo qawula armuu qawulaba ahaan jiray oo faculoba uu iska ahaa qaaladani mise wuu kasrisnaa oo ficiluba noqonayaayoo qawilabuu iska ahaa qawila qawila mise wuu fadxisnaa oo qawalabuu ahaa war ardayay maxaa waajibiyey wowgaa aan joogin inaynu fadxo un siino oynu facalo un ka dhigno oo khaafa muxuu kaga duwan yahay dee khaafa waa ficilo soma khawifa so maynaan odhan muxuu kaga duwan yahay khaafa ardayay waxaad ogaatiin ashay yucrafu bididihi waa qaacido kuliye ah shayga maxaa lagu kartaa ashayu yucrafu bididihi shayga maxaa lagu gartaa waxa ka soo hor jeedae didkiisa abaa lagu gartaa war didow maxaa tahay iminka kulaylka maxaa lagu gartaa qabow caafimaadka iyo nimcada maxaa lagu gartaa xanuun soo saa ma ahayn waynu dareemaynaa dhallinyarnimada waxaa lagu gartaa odaynimada nolosha waxaa lagu gartaa geerida cilmiga waxaa lagu gartaa jahliga eeg shayga didkiisunbaa lagu soo saaraa haddaba qaala inuu wowgu fadxisnaa iyo inuu wowgu kasrisnaa iyo inuu wowgu damisnaa didkeega ayaynu ku garanaynaa qaala waa maxay macnaheegu wuu hadlay sow maaha hadalka maxaa ka soo hor jeeda aamusku carabiga waa maxay bal hadda aamusku hadla sakata mafacalabaa mafacilabaa mafculabaa bes qaalana facalay ahayd oo wowgu u fadxisnaa qawala buu ahaa arqaalana muxuu ahaa baynu nidhi wowgu arday qaalana muxuu ahaa wowgu wuu fadxisnaa waa maasha allah waynu garanayb didkii baynu u daliishanay hadda bal idhegaysta mar kale khaafa saw ficilo maaha saw wowna kuma bugto inay alifka khaafiso wow kama iman daliilku waa maxay dee waa masterka oo khaafe masterkeegu waa maxay khawfun saw masterkii maaha haddaba khaafa alifkaasi wow buu ka yimid oo masterkaynu ku garanaynaaye alifku miyuu kasrise wowgu muu kasrisnaa oo khawifo oo ficila abuu ahaa mise wuu fadxisnaa oo khawafo oo facala abuu ahaa mise wuu damisnaa oo khawufo oo facula abuu ahaa khaafe wowgeegu ma kasruu wataa oo ficilaan ka dhigaayo khawifo ah mise fadxuu wataa oo khawafadan ka dhiga mise damuu wataa oo khawufadan ka dhiga ashayu yucrafu bididihi khaafa waa maxay macnaheegu maxaa cabsida ka soo hor jeeda amniga saw maaha ar bal amni amniga ku dhawaaqa carabiga amina waa maxay waa sirtee khaafana kolkaa mayna facilo noqonayno khawifo ah maasha allah khaafana kolkaa waa facila oo amina ayaynu u daliishanay war bal daalo ka warrama daala wuu dheeraaday saw maaha eeg daala wuu dheeraaday weeyaan alifkaasi inuuna ya ka imanuuna dayulo ahayne uu wow ka yimid uu dawulo ahaa maxaan ku garanayaa dawiil dawi maan wowgii durtaba da'da unu daba dhicin master maaha ismi faacil baa la yidhaahdaa iyada masterkeeguna waa dawlan dee dawlan dawlanna haddaad doonta waad odhanaysaa dawlan dawlan ma garanaysaa dawlan iyo dawiil midkaad doontaad odhan ayaan ku garanaya haddaba daala wowgeegu inuu damisnaa iyo uu fuculo ahaa iyo inuu fadxisnaa iyo inuu kasrisnaa maxaan ku garanayaa dherarka maxaa ka soo hor jeeda gaabni bal gaabnida carabi ku hadla qasura kolkaa qasura maadaamay tahay uu fuculo tahay daalana waa fuculo unoo dawulabu dee ii ahaa arma waan fahanaan umalaynaya eeg waxa weeye su-aalaadka inagu taagnaa xalay toole ee caawa haddaan idiin furi lahaadi odhan lahaydeen sheekh waxaad nagu tidhi laba dhinac baa laga eegaaye me xarakadii baa waad liqi kari lahaydeen soo saa ma ahayn qaala iyo waa facala kolkii laydin lahaa waad liqi kari lahaydeen almuhim arday kastawba waxaad haddaba ogaataa muctalulcaynku eeg magac kalaa horta kuu dhadhamaya intaa intaanan kuu sharxin mihaal maxaan idinku idhi muctalulfa maxaa la yidhaha baan idinku idhi mihaal maxaa mihaal loogu bixiyey baan idhi markaan cilaynayey saxiixuu lamid yahay oo xaggu kala mid yahay dee isbedel baan ku imanaynin oo facalanimadii unbu isagu noqonaya muctalulfu ficiilanimadii unbuu noqonaya faculanimadii un laakiin ajwafka imika laga bilaabo isbedel baa yimid oo qaala ma facalo cadba waa muctalnimadii baa ku rumowday kii horena milu saxiix buu ahaa isagoo muctalu sidii saxiixoo kale u shaqaynayay haddaba lixdaa imika ajwafka ah aynu haysanno sharxa aanu soo noqdee lixdaa ajwafka ah lixdaba qaacidaa ku dhacda qaacido sarfiguu ka hadlo lixdaba qaacidada ku dhacda qalbi baa la yidhaahdaa lixdaba maxaa ku dhaca ajwafka lixdiisa ama muctalulcaynka lixdiisa qalbi imika qaala saw facala maaha qaala waa facalo soo odhan maysid saw muctalulcayn maaha oo bilwowna kuma bugto asalku waa maxay un baad odhan qawala qaacidada ku dhacdayna waa maxay baad odhanaysaa taxaraka xarfulcille wanfataxa maa qablahu qulibat alcillatu alifan fasaara qaala waa facalo oo caynka wow kaga bugta haddaba maqaalo uun baa bal joogay waxaan idiin sheegayaa in yar baan idinku baraarujinaya sarfigani waa luqadiio halkaa taalla maasha allah waa dhaydii luqada imika qaale wuu yidhi baynu nidhaahnaa saw maaha macnaha kaley leedahay wuu caqiideeyey weeyaan qaale wuu caqiideeyey inta badan culimadii mutaqadimiinta ahayd iyo salafu hadihi اlumma aad bay u adeegsan jireen cibaaradaa qaala shaaficiyu fii mas'alati kada kada wa kada markay qaala shaaficiyu fii mas'alati kada ay leeyihiin waxaa laga yaabaa inaan hadalkiisaba la arag qaala shaafici bimacnaa ictaqada shaaficiyu fii mas'alati kada kada kada wa kada qaala wuu yidhi iyo wuu caqiideeyey labaduba waa isku noocuun oo wow unbay ku wada bukaan waxaa jira haddaba qaala wuu seexday isku dhaqaab unbay u qoran yihiin qaala caliyun cali baa seexday fi lmasjid qaala caliyun fi lmasjid cali baa masaajidkii dhex seexday haddaa uu yidhi maaha waa qaaladii aynu naqaanay una maog tahay qaala wuu seexday waxay kaga duwan tahay maad garanaysaa ta kale qaaladan wuu seexday ihi iyadoo facala ah ay laakiin alifkaas ayuu ya ka yimid oo asalku waa maxay qaala qayalo weeyaan qayala kolkuu qayalo noqday maxaa la yidhi taxaraka xarfulcilla wainfataxa maa qablahu qulibat alcillatu alifan fa saara qaala kolkaa qayaladaasi qaaladu way seexadkii inay ya ku bugto maxaa daliilu ah masterkeega